the Broadway play. I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits. For-
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee lix tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaama waa toddobiyo tobanka bisha mey ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanna haatanna saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo idaacaddana barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyarada iyo isbeddelka siyaasadda soomaaliya
dhowr waxyaabood ayaa abuuraayo laakiin waxa ugu weyn ee abuuraayo waxa waaye qofkan dhallinyarada markii uu jaamacad ka soo baxo kale ama uu muddo soo shaqeeyo uu waddankii kusoo laabto kaleeto kow waxa uu soo sawir maayo wuxuu arkayaa dad mikrofoni iska qaatay siyaasiin waa laleeyahay isagoo ka cilmi badan yahay ka aqoon badan yahay oo yacni isku reeray yihiin isku deegaanay yihiin
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro wax ku bartay islamarkaana ka soo jeeda dhadhaab oo ka hirgeliyey kismaayo adeegyo ay u baahan yihiin dadka qaba baahiyaha gaarka ah sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacii kaalmaha heesaha iyo ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida militariga ukrain ayaa salaasada maanta ka howlgalay islamarkaana sheegay inay daadgureeyeen dagaalyahana ku sii harsanaa warshadda xadiidka samaysa ee asfataal ee magaalada maribol iyadoo muddo saddex bilood ah uu ruushku bam la dhacayay islamarkaana ay halkaasi ka dhigtay meel burbursan iyadoo markii hore ay ahayd ee dekad lagu soo hirto mas-uuliyiinta ukrain ayaa sheegay inay in ka badan laba boqol iyo lixdan dagaalyahan ay halkaasi ka soo daadgureeyeen isniintii shalay iyada oo saddex iyo konton ka mid a dagaalyahanadaasina oo si daran u dhaawacanna loo qaaday xosbitaalka novosek oo ku yaala bariga maribol wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ukrain ana maler ayaa sheegtay in novosek ay ku jirto gacanta ciidamada ruushka iyo weliba kuwa gooni goosadka ah ee ruushku taageero isku dhacyo ayaa ka bilaabmay caasimada dalka libiya maanta kadib markii baarlamaanku ay doorteen ra-iisul wasaare fedxi bashaga ayaa isku dayay inuu awoodda kala wareego xukuumadda maamulkii ka soo horjeeday oo diiday inay awoodda wareejiyaan bashaga ayaa magaalada galay tripoli habeenimadii kadib markii laba bilood oo ay qoorta halkaasi iskula jireen maamulada iska soo horjeeda dalkaasi libiya balse waxa uu ka baxay saacada kadib markii dagaalku uu soo gaadhay magaalada caasimadda sida ay xafiiskiisu sheegay dhawaaqa xubka culus iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca ayaa laga maqlay magaalada caasimadda subaxnimadii maanta iyadoo dugsiyadii la baajiyey sidoo kalena isu socodkii iyo weliba gaadiidkii aadka u mashquulka badnaa ay halkaasi koobnaadeen amaba ay yaraadeen dowr waana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay xiliyada ay soomaaliya ka dhacayaan isbedelada siyaasiga ayaa dhalinyaro badan ay dadaal badan ku bixiyaan inay helaan booso siyaasadeed taasoo keentay in da-yar badan ay ahaanka siyaasadda ah uu galo sannadihii ugu dambeeyey soomaaliya oo ah dal ka soo baxaya colaado ayaa waxaa aad u yaraa dhallinyarada aadka u jecel inay bartaan xirfadaha kala duwan haddaba maxaa keenay in siyaasiyiin badan oo da-yar ah ay soo baxaan wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis berro ayaa arrintaasi ka waraystay maxamed shire cumar oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada muqdisho
horta dhowr waxyaabood ayaa abuuraayo laakiin waxa ugu weyn ee abuuraayo waxa waaye qofkan dhallinyarada markii uu jaamacad ka soo baxo kale ama uu muddo soo shaqeeyo uu waddankii kusoo laabto kaleeto kow waxa uu soo sawir maayo wuxuu arkayaa dad microfon iska qaatay siyaasiin waa laleeyahay isagoo ka cilmi badan yahay ka aqoon badan yahay oo yacni isku raaray yihiin isku deegaanay yihiin dabadeed qofkii wax galaya han siyaasadeed markuu hankaa siyaasadeed galana isla markiiba qofkaa wuxuu isdhahayaa xaggee kuugu dhow wuxuu dhendhaynayaa bosiishino yani dad qoyskiiyo joogaan ama meelo lamida oo noocaasoo kaleta oo fursad bannaan oo ay taagan tahay taasaa waxay sababaysaa marka qofkii intii uu shaqo tignicala raadi lahaa inuu siyaasadii inay fududdahay inuu moodo waayo fursadii u jeedaa fursadan uu sileeyahay adaa ka faa'iidey kartid oo arkaya taasaa sababayso waxaan ku micnay lahaa in dhalinyaradu inay yacni tignicalitigii ka gudbaan oy siyaasadii ay raadiyaan inay taasoo kaleeto sababto mideeda kaleeto waxaa jiro yacni dhalinyaradii markii aasi tichnikishin ahaan hay-adihii dowladdu ay u qaadan lahaayeen waxaa jira caqabado badan oo ku gadaaman waxaa jirto horta in markii la qaadanayo kaleeto bajetka dowladda oo kaleeto in shaqaale dowlo la qaato iyo in yacni dadkii hore u shaqeynaya dad lagu soo kordhiyay ma ku jirtaa qofku wuu fikirayaa wuxuu leeyahay yaa meesha kugu riixi karo waxa u soo baxayo mas-uuliyiintii reer ahaan ku matalayay deegaanahan ku matalayay iyagii markuu u tagane mar walba wuxuu la kulmayaa inaysan meesha fursad gaara ay ka banaanayn sababo la xiriiro inaanan shaqaale dowla la qaadanayn sida afartii sano lasoo dhaafay ba jirta waa gartay waxaad ii sheegtay caqabado badan oo jira in mararka qaar ay dhiiro gelinaysa siyaasadda dhallinyaradu inay aadaan laakiin dood kalea jirta oo ay dadka qaar qabaan oo ay leeyihiin haddii dhallinyaradii siyaasadii ay aadaan oo ay siyaasadii ka shaqeeyaan iyadoo meelaha qaar leeyahay xitaa awoodii farsamo ay ku shaqaynayeen lama hayo oo la taliyaal badan baa shaqeeya oo boosaskoodii iyo shaqooyinkii loo baahnaa qabta taasi soo maaha khatar kale oo qarankii ku socota oo ah in dhallinyaradii siyaasadii ay wada rabaan halka boosaskii shaqada ee farsamadana ay aqoon darro ka jirto loo baahan yaha in halkaas xoogga saaraan
niyahow horta way jirtaa in yacni in ay shaqeeyaan la taliyaal fara badan oo hay-adihii dowladdii u shaqeeyo la taliyaashu sababta ay ku shaqeynayaan faraha badan ee dowladda u shaqeeyo micnaheedu maaha dhallinyaradii waddanka wax ku baratay iyo dhallinyaradii joogtay inay tignishin ahaan aqoontoodu ay gaaban tahay maaha in aysan shaqadan aqoonin maaha laakiin sidaan la soconaba waddankeenu waa waddan burbur ka soo kabanayo beesha caalamka gacanta nagu hayso dad isbixin kara manihin dadka shaqeynayo marka oo dowladdii ka shaqeynaya haddii xildhibaana yihiin oo dadka mas-uuliyiinta xildhibaanada boqolkiiba sagaashan sidaan ognahayba oo dad qurbaha ka yimid oo qurba jooga muddo xaggaa kusoo dhaqnaa dadkan yacni dowladdeena caawiya gacanta ku haayeen waa donaris iyaguna dowlado kala duduwan oo dadkaasu meelay ka yimideen u badan dad ka yimiday waaye maadaama dad noocaasa yihiin matalaadoodu xaggaa ay tahay markii qof aanan la aqoonin oo dhalinyaro soomaaliya oo wadankii ku bartay ay qaadan lahaayeen waxa ayaga uga mudan inay qaataan qof ay yaqaanaan tobanaankii sano ugu dambeysay xaaladiisa ay la soco karaan for security burbas yacni security-ga arrimo la xiriiro sidaas ayay u doorbidaan u doorbidaan marka dadka ay qaadanayaan technishan ahaan inaysan shaqadii u aqoonin maaha dhallinyarada gudaha joogte waxyaabo kaleeta la xiriiraa jiro oo dadka looga doorbido wax aan siyaasad ahayn oo dhallinyaradu ay xoogga saari karaan oo maanta muuqanaya oo ay muhiim u tahay in qaranka loogu shaqayn karo miyaanay muuqan
haddee dhallinyaradu siyaasadda siday yacni siyaasadda ugu foogan yihiin keliya siyaasad inay yacni inay ka soo muuqdaan keliya ama door bidaan keliya maaha oo dhallinyaradu waxay ka shaqeeyaan faldhiyo kala duwan ay ka shaqeeyaan intaad siyaasadda ku aragteed danaynayso inteed kalea shaqooyin technicality ahaayo oo dhallinyaradu siyaasad keliya ma aadin laakiin intii siyaasadda aaday ayaa siyaasadoodii waxay noqotay in ay yacni position ka bilaabaan inay raadiyaan taana waxa sababayo waxa ugu horeeya heli karaan oo qofku isi leeyahay yacni meesha ugu horeyso uu isi leeyahay damaca markuu qof ahaan damac u galo wuxuu leeyahay bosiishinkaa ku tallaabsa halkaa ka bilow ma tahay in siyaasadda dhaqaale laga raadinayo halka dunida taasay ka bedelantao siyaasadda afkaar la geeyo soomaaliya dhallinyaradu waxa ugu badan oo siyaasadda ka raadinayaan ma tahay inay lacag tahay
dabcan dhallinyaradu haddii ay helaan cijji hayso oo madaxdu haddiisan dhaqaale ka raadinayn meeshii aysan ahayn meel musuq daashada haddaysan ahayn dhallinyaraduna dad nadiifay noqonayaan laakiin haddii waa laga yaabaa tiim oo nuuca u shaqaynayo inaan tiiman aragti gaara lahayn oo intay dhex galaan ay sidaas sameeyaan laakiin aragti ahaan anigu dhallinyaradu ma qabo inay meesha ay u galayaan yani dhaqaale iyo inay ka raadiyaan inay u galayaan waayo waxaan dhihi karaaba dhallinyaradu waa cidda keliya musuqa iyo waxaa ka qalbi xaaran ee si cadaalad u shaqayn karo si hufan u shaqayn karo sidaan aaminsanaha sidaa marka soomaaliya hadda waa dal soo kabanaya siyaasadiisii isbedelaa hadda dhacay oo madaxweyne cusubaa la doortay doorasho waqti dheer qaaatay kadib si marka loo fahmo in dhallinyaradu ay yihiin awooda qaranka uu ku shaqaynayo haddii ay ciidan noqon lahayd iyo haddii ay farsamo noqon lahayd iyo haddii ay dhaqaalihii ganacsi ay noqon lahayd sidee taas loo xooga loo saari karaa oo loo bedeli karaa tan ku aadan dhalinta in kuraasta siyaasada keliya ay si fiican u fiiriyaan
walahi taa waxaa lagu bedeli karaa in yani jaanibka tacliinta aada loo kubciyo dhalinyaradii la siiyo tababaro in la siiyo workshopyo in la siiyo tariinino lagu tababarayo waxyaaba khusuusiyaho gaara oo qof walba shaqada la rabo inuu ka shaqeeyo in si gaara marka hore loogu sii tababaro dadku ay ku kala actifsanaan karaan laakiin jihada in dhallinyarada loo diyaargareeyo taa ayaa lagu gaari karaa inay dhallinyaradii wixii loo igmaday si dhaba ugu mira keenaan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamed shire cumar oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho u waramayey wariyahayaga cabdicasiis barrow haatanna dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waagaaga dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada seenab ciga maxamed islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyaro wax ku baratay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaaba qaarkood ay ka mid yihiin kuwa baahiya gaarkaa qaba gaar ahaan aragga naafa ka ah ayaa hay-ad qaabilsan arrimaha dadka baahiyaha gaarkaa qaba ka asaasay magaalada kismaayo dhallinyaradan oo qaar ka mid ah ay ku sugan yihiin xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab halka qaarkoodna ay hawsha ka wadaan magaalada kismaayo warbixintan waxaa xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdilaahi yogon dhallinyaro wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana qaar ka mid a dhalinyaradan ay yihiin kuwo qabo baahiyaha gaarka ah gaar ahaan dhanka aragga ayaa waxay magaalada kismaayo ay ka hirgeliyeen hay-ad ay ugu magacdareen jubbaland disability associations islamarkaana hay-ad u dhaqdhaqaaqda arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dhanka waxbarashada dhalinyaradan oo qaarkood ay ku nool yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee v o a ayaa waxay sheegeen markii ay arkeen baahi dhanka waxbarashada ay qabaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada kismaayo iyo weliba sidoo kale jubbaland iyo qeybo ka mid a soomaaliya inay ku dhiiradeen inay hay-adan aasaasaan islamarkaana qaar ka mid a dhalinyaradan ay haatan hawshan ka wadaan magaalada kismaayo waxay sheegeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool jubbaland iyo weliba sidoo kale guud ahaan soomaaliya inay ku tala jiraan in ay u ololeeyaan sidii ay ku heli lahaayeen waxbarasho islamarkaana ay wacyigelin fara badan oo arrintan ku saabsan ay samaynayaan qaar ka mid a dhalinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee v o a islamarkaana uga warramay waxyaabaha keenay inay hindisaan hay-adan u dhaqdhaqaaqaysa arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaa hadalladoodii ka mid ahaa magacayga waa aadan xasan samriid marka waxaa jirta markaan jaamacadda aan ka qalin jabinay waxaan bilownay aasaasnay hay-adda la yidhaha jubbaland disability association hay-adda ayada ah dhalinyaro xagga joogaan oo qaxootigan ka laabteen iyo annagaa iskaashanay maadaama annaga waxyaaba badan oo ku saabsan xagga waxbarashada aan soo faa'iidaysanay ayaan hay-addan aan abuurnay hay-adda haddana waxaa nala siiyey aqoonsi ayaa jubbaland na siiyeen hay-adda ayadaad waa diyaar wax walba unsan dhaqaalihii lagu kala wada lahay hay-adda ayada intaasa hadda naga laaban marka aadan maxay tahay waxyaabaha idinku dhaliyey xero qaxooti aad wax ku barateen waad ku barbaarteen ilaa jaamacad baad kaga baxdeen marka maxay tahay waxyaabaha idinku dhaliyey inaad aasaastaan gaar ahaan jubbaland aad ka aasaastaan idinkoo jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid a dhalinyarada halka qaara jubbaland ay joogaan kana laabteen xeryahan inaad aasaastaan hayad ka shaqaynaysa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaan ugu dhaliyey arrinta ayada ma tixgeliyaan ilmaha curyaamiinta ah inay wax baran karaan inay sida ilmaha kale ay shaqaysan karaan sidaa daraaddeed annaga maadaama inta ay joogaan ilmo curyaamiin ah kuwa dhagoola ah kuwa indhooliyaal ah oo macalimiin ah inta wax ku bartay kadibna hadda inta ka shaqaysanaya dalkeenni soomaali waxaan maqalnay in curyaamiinta ilmaha ah lamidata kooro oo guryaha ay joogaan ay wax baranaynin sidaa daraaddeed ayaa nagu kaliftay inaan mataqaanaa aan hay-ad annagoo inta joogna xagga ka hagaajino dhallinyarada kaleo xagga joogeen naga sii horreeyay iyo annaga aan isla hagaajino hay-addii ayada wax walba aan u diyaarina waxaa nooga horeeya jubbaland aan aqoonsi ka helnay waxaan hadda aan raadinayna ay yihiin macnaha in faankii ama hay-addaas wixii lagu kala wadi lahay ilaa hadda gacan ay noogu jirin intaasaa mataqaanaa aan maalmihii u dambeysay dhallinyaro baahiyaha gaarkaa qabay oo wax ku bartay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab macalimiinka iskuullada ku yaalla xeryahan ayaa jubbaland waxay ka wadeen oo lolol ku saabsan sidii hay-addaasi u hirgelin lahaayeen waxaad sheegtay in maamulka jubbaland aad ka hesheen aqoonsi ku saabsan isla hay-adda marka ay timaado arday wax ku bartay xero qaxooti islamarkaana u istaagay inuu wax baro ee ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee ka warran wallaahi waa fikrad oo wanaagsan su-aasha ayada ah sidaa u sheegtayba ninka hadda halkaa noo joogo jubbaland noo joogo waa nin indhool ah hay-addan hadda madaxa ka ah oo hagaajiyey annagan aan la hagaajinay ee aqoonsiga soo qaaday waa nin indhool ah annagana intaan joognaa maadaama nin indhool uu yahay ninka indhoolka iyo ninka indhaha qaba waxa kulli waxay u baahan yihiin inay ay isgarab qabtaan oo ilmaha ay caawiyaan annagana waxaan haynaa xirfadihii asagana wuu haya sidoo kale sidaa daraaddeed maadaama annaga xirfad dheeri aan soo baranay oo jaamacad aan ka soo baxnay inaan asaga wax ku dhaanno oo wax soo kordhin karno oo jubbaland wax aan ku kordhin karno waddankeeni wax aan ku kordhin karno guud ahaan ayaa mataqaanaa fikradda ayada ayaa mataqaanaa aan aaminsaneen sidaasaan ugu kaliftay marka tusaale ahaan oo kale idinka markii laga tago weli xeryaha qaxootiga ee dhadhaab baad joogtaan maadaama weli aad markaas ka shaqaynaysaan sidii hay-addaasi ay u hirgeli lahayd ee kuwa jooga gudaha kismaayo ee baahiyaha gaarka ah qaba ee macalimiinta ka iskuuladan hay-adda ansaaskeeda qaybta ka ah marka ay kismaayo tageen ma qiimayn bay sameeyeen ku saabsan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ama da'yarta baahiyaha gaarka ah qaba ama dadka kale waaweyn ee baahiyaha gaarka ah qaba in aysan haysanin waxbarasho lamida sida kuwa kale caadiga ha waxay sameeyeen qiimayn ay sameeyeen warbixin ayay noo soo direen oo leeyihiin ilmaha xagga jooga iyo kuwa hadda meesha aan joogna in kuwa xagga jooga waxba ay baranaynin oo xaafadaha iska joogaan oo fursadda inta kuwa haasta ay haysanin hay-ado badan meesha ay ka jirin dhaqaalo badan ay ka jirin wax caawinaya ama wax tixgelinaya ilmaha curyamiinta ay jirin ayaa ay noo soo sheegeen riboodkaas markay noo soo gudbiyeen ayaa annagana ka daqanay maadaama kuwaan inta jooga hadda aan intaas sano la joogni aan hor ugu soo faa'iidaynayni haddana maadaama aan jaamacad ka soo qalin jibini aan marlabaad usii faa'iidaynahayna ilaa waqti waqti cayiman aan rabnaa inaan kuwa u faa'iidayna kadibna waxaan rabnaa inaan annagoo inta joogna aan aaladda zoomka la yiraahdo yirahda ama technologyada la yirahda aan iskula xiriirin macallimiinta aan halkaa ku tababarno ee already xiriir ayaan mataqaanaa la bilawnay macallimiinta professoriinta noo ee qaarkood waxay noo sheegeen in ayagana ay nacaawinayaan qaabkii ay ay karayaan macnaha sidii ay karayaan qalabka oo kale qof ayaa jira oo hadda oo gabar oo waxna baraysay ayaa jira macallimiin noo ahayd oo Canada joogta taa ayada already alaab ay noo soo dirtay ilmaha curyaaminta wax lagu bar had inta na soo gaareen haddana waxay dhahday inay mustaqbalka nala shaqaynayso alaabahaas mataqaanaa ay nala soo xiriirinayso annagana waxaan rabnaa maadaama ilmaha inta ay haastaan alaabaha ayada ilmaheena oo jooga wadanka soomaaliya ee laga bilaabo jubbaland ilaa iyo meesha ugu dambeysa inaan gaarsiino ayaan rabnaa oo annagana aan usii faa'iidayn magacaygu waa cabdi aadan cabdi kana mid ah macallimiinta wax ka bara ardada ee baahiyaha gaarka qaba ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo markii aan kasoo qalinjibiyey jaamacadda anigiiyo koley saaxiibadeyda koox kale waxaan same go'aansanay in aqoonteena aan u gudbina dhankaas iyo dhankii aan meeshii aan ka nimid gaar ahaan deegaanada jubbaland halkaas oo aan hadda ka hergelina hayad u shaqayn doonta dadka naafada kana shaqayn doonta waxbarashada dadka naafada ah marka qorshahaas ayaan u gudbina halkaas insha allah waxaan rajaynaynaa in ay shaqayn doonto hadda ilaahay marka maxaa idinku dhaliyey idinkoo aan dhalinyaro wax ku bartay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ilaa heer jaamacadeed ka baxay inaad ka hirgelisaan jubbaland hay-ad ka shaqaynaysa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba runtii waxaa nugu dhaliyey waxay tahay anigoo og ama anagoo maskaxda ku heno baahida loo qabo in dadka naafada ah wax la baro haddana dalkeena ama dhagaas isaga jirin hadda dowlado ama hay-ado waaweyn oo si weyn ugu baraarugsan waxbaridda dadka naafada ah taas marka waxay keentay maadaama aan leenahay aqoontii in aqoontii aan ku celino bulshadeena sidaas daraaddeedna aan
wagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo uu warramayey waryahayaga axmed nuur maxamed cabdilaahi haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo waryahayaga maxamuud mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa guuldarro xanuun badan dusha loo huwiyey rajadii ay ka lahayd usoo bixitaanka koobka qaaradda yurub ee champions leaga ayaa ceel dheer lagu sii riday waxaa sidaasi yeeshay kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo xidigo aan naxaynin garoonka soo geliyey kuwaasi oo ku durduriyey arsenaal oo laba gool iyo waxba kaga adkaaday goolasha waxaa kaga daran arsenaal cubka ayaa lagu celiyey oo meel ay u dhaqaaqdo waa ay garan waayeen qadkooda dhexe ayaa laga adeegtay difaacooda ayaa la jeedjeediyey islamarkaasina goolhayahoodu waxau noqday mid kubadba kubadda ay ka xanuun badan tahay uu faraha foodooda ku bixiyo waxayna u muuqatay kooxda kubadda cagtae arsenaal kuwa niyad jabsan shaxdii macallinku u soo dhigay ciyaartooydoodu ay fahmi waayeen islamarkaasina qalqal iyo lama filaan awoodda ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee newcastle united ay u keentay guuldaradan ku dhacday macalinka laftiisa ayaa u ekaa mid wareersan oo waxa uu macalinku u dhaqmay si ka gadisan sidii laga filayey macalin doonaya kooxdiisu in ay kaalinta afaraad ee horyaalka wadanka ingiriiska xaqiijiso gool ayay iska dhalisay kooxda kubadda cagta ee arsenaal goolkaasi oo qaybtii dambe ciyaarta uu iska dhaliyay ciyaaryahan ben white laakiinse macalinku waxa uu halkaasi ku sameeyey qaladaad waaweyn oo macallin khabiir ihi aanu samayn lahayn shaxda ayuu damcay inuu bedelo isagoo markaasi weeraryahano garoonka ku soo guray difaaca iyo qadkii dhexana ciyaartooy badan oo ka mid ah bedel ku sameeyey taasi waxba umaanay soo kordhin oo waxa ay saa'id u badisay weerarkii kooxda kubadda cagta ee newcastle united laba gool ka badan ayaana laga dhalin karay kooxda arsenaal sida uu qiray macalinkooda arteta uu ciyaarta dabadeed sheegay in ciyaartooydiisu aanay mudnayn inuu difaaco inkastoo aanu jeclayn inuu weeraro ciyaaryahanadiisa haddana waxauu yidhi habeenkii xalayha kooxdu waxa ay soo bandhigtay ciyaar aan aad u wanaagsanayn oo qalbi jebisay isaga iyo taageerayaashiisa waxaa hadalkaa ku raacay ciyaaryahanka uu ku dhaarto ee qadka dhexe uga ciyaara ee granit shaakha oo tilmaamay kooxdiisu in xidigaha u ciyaarayay aanay wax raganimo ah lahayn amaba aanay muujinin habeenkii xalaya waxauu yidhi haddii aynaan dareemi karin kulankan qiimihiisa islamarkaasina aad garoonka cabsi la soo gelaysaan waxay ahayd inaad guryihiina iska joogtaan si kastoo taaba kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa rajo aan sidaasi u buurnayn qabta taasi oo ku xiran in kooxda tottenham hadsba kulanka ay la ciyaarayso norwich city ee ah kulanka madambaysta horyaalka dalkaasi in ay kooxda norwich tottenham u qabato taasi oo aan run ahaantii u muuqanin mid suuragala maadaama kooxda norwich city ay tahay kooxda ugu awooda yar horyaalka wadanka ingiriiska oo noqotay kooxdii ugu horreysay ee xaqiijisay ku noqotaanka ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska sidoo kalena arsenal waa inay badiso kulankeeda ay la ciyaarayso everton oo weliba lafteedu ka cararaysa iyana inay ciyaaraha heerka labaad ku noqoto oo laga yaabo inay ku ruux jibaado kooxda kubadda cagtay arsenal si kastoy tahaba arsenaal kulankeeda kama dambaysta ah si kastoy u badiso haddii kooxda kubadda cagta newcast kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ay guulaysato sidaasi ayay mar kale kaga maqnaan doontaa horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga oo lixdii sano ee lasoo dhaafay aanay usoo bixin kooxda kubadda cagta ee samadoria ee wadanka talyaanigana afar gool iyo hal ayay ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee fiorentina yuventusna laba iyo laba bareejaha waxaa gurigeeda kula celisay kooxda kubadda cagta ee lazio liverpool ayaa haysata fursad caawi ugu soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee manchester city kulanka ay la ciyaarayso kooxda southampton oo ka dhacaya guriga st marys liverpool haddii ay badiso maalinta kama dambaysta ee horyaalka wadanka ingiriiska xadda soo socota iyadoo hal dhibic oo keliya laga sarreeyo kooxda manchester city ay sarreyso ayay ciyaarta kama dambaysta horyaalka ingiriiska dheeli doontaa taasi oo haddii manchester city loo celiyo iyana ay badiso hay koobka horyaalka wadanka ingiriiska ku guulaysan doonto la arki doone haddaba natiijadu sida ay noqoto iyo halka hanashada horyaalka wadanka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan ay saldhigato hagaag dhegeystayaal guud ahaanna xubinteena ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed mascado inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha gabagabada idaacadda duurnimo ayna maraynayaan mar kale dibu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa guud ahaana idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tinintiin idaacaddan idaacadda xiitay isugu iman doonaa afarta galabnimo ka hor waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo dhegeysta